subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax axada oo bisha maarso ay tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo boggeena v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
boqol iyo shan xildhibaan ahayn qoraal aan u gudbinay guddoonka golaha shacabka i oo hore beelaha soomaaliyeed ay ugu heshiiyeen ayuu baalmaray rajadii aan ka lahaynna waa ka weynay ra-iisul wasaaraha mar kastoo la dhiso xukuumadde waa wax iska imaan jiray arrintaa wax cusub ma ahan kalsooni weyn baana ku qabaa xukuumaddan uu ra-iisul wasaare uu xasan kheyre uu dhisay inay codka kalsoonida heli doonto una shaqayn doonto ummadda
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ku kala aragti duwan in dib weegis lagu sameeyo xukuumadda cusub ee uu dhowaan ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxda urur goboleedka igad oo kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi uga hadlay arrimaha qaxootiga ah ee gobolka
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku salaysan dilalka dhallinyarada hela fursadaha shaqo iyada oo shalay la dilay mid ka mid a dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka ahaana xoghayo degmo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda aroornimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala dhulka ay daacish haysata ee dalka ciraaq ayaa bilihii u dambeeyey waxaa saameeyey duqayn xoogan oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxyo ay daacish ka fuliso dhinaca dhulka arrintan ayaa galaafatay nolosha dad badan oo rayd ah warbaahinta gudaha dalka ciraaq ayaa maalmahan u dambeeyey soo bandhigayay dhacdo naxdin leh kadib markii cirka laga duqeeyey booyad ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo ay daacish lahayd iyaga oo ku dhex dhuumanayay dad badan oo rayd ah oo ay gaashaan ka dhiganayeen waxaana dhimashada la sheegayaa in ay kor u dhaaftay boqol qof oo rayid ah dhacdadan ayaa ka dhacday xaafadda lagu magacaabo new mowsel waxaana ay ciidamada xulufadu sheegeen in ay arrintani baaritaan rasmiya ku furiyeen dowladda bakistan ayaa waxa ay sheegtay inay derbi ku wareejinayso xadka dheer ee ay la wadaagto dalka afghanistan bakistan ayaa waxa ay sheegtay inay mudnaanta siin doonto goobaha suurtagalka ay tahay inay ka soo tallaabayaan kooxaha xagjirka taliyaha ciidamada ee bakistan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in arrinkani isaga oo ku sugan gobol ku yaala xadka labada dal halkaasi oo dhowaan weerar gaadma a lala beegsaday saldhigay ciidamada bakistaanka ku leeyihiin weerarkan ayaa waxaa fuliyey sida la sheegay qaar ka mid a kooxaha xagjirka oo ka yimid dhinaca waddanka afghanistan
subax wanaagsan dhegeystayaakaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxda urur goboleedka igaad ayaa kulan ay shalay ku yeesheen magaalada nairobi uga hadlay arrimaha qaxootiga ee gobolka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadal ka jeediyey kulankaas madaxda kulankaasi ka qayb gashay ayaa kulankooda ka soo saaray hindiso siyaasadeed oo wax looga qabanayo arrimaha qaxootiga falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay kulankan igaad ayaa waxaa xoogga lagu saaray arrimaha qaxootiga ee gobolka waxaana uu daba joogay kulankii hore ee madaxda igaad ay horey ugu yeesheen magaalada muqdisho haddaba muhiimadda kulankan uu lahaa iyo qodobada ugu waaweyn ee ay madaxdu kaga doodeen waxaa v o e da uga waramay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka axmed daahir cabdikariin nuur shirkani ku bilowday sanadka hore dhammaadkiisa shirkii e yuda igad ee lagu qabtay muqdisho ayaa qodob waxaa ku jira ah in xal u helidda arrimaha qaxootiga soomaaliyeed ee igad shir loo qabto shirkii ilaa labadii bilowdoo lasoo dhaafay preparation diyaargarow aada u badan ayaa khubaro intebe lagu shiray toddobadii iyo sideeddii koo iyo labaatankii iyo laba iyo labaatankii baa sidoo kale khubradii shirtay waxaana yimid wadamada soomaaliya kenya etoobiya jabuuti uganda sudan south sudan iyo wasiir ka socda yemen waa igad iyo yemen waa wadamada gobolka ee qaxootiga soomaaliyeed ee halka milyan lagu qiyaaso ay ku sugan yihiin waxaana looga hadlay laba ajende ee aada muhiim u ah waxaa lagu soo saaray go-aan baaq ama iclaam nairobi iyo fal fulineedkii ama action balaankii la xiriiray bayaankaas ujeeddaduna waxay tahay laba arrimood waa markii ugu horreysay ee heerkaas wadamada gobolku ay arinta qaxootiga soomaaliya iskugu yimaadaan
qaxootiga ugu badan ee ku sugan dalalka igaad ayaa waxay intooda badani ka soo jeedaan soomaaliya iyo suudaan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey kulankaasi ayaa sheegay in abaaraha hadda ka jira soomaaliya ay sare u qaadayso qaxootiga soomaaliya ka soo cararaya islamarkaana ay sii niyad jebinayso kuwii soo noqon lahaa
Today, about two and a half million Somali refugees and IDPs live in camps in and out of the country. Tragically, maanta laba milyan iyo bar qaxooti ah iyo barakacyaal ah ayaa ku nool xeryo qaxooti oo gudaha iyo dibadda dalka ah nasiib darro qaarkood dadkani waxay ku nool yihiin xeryo qaxooti saddex fac muddo ah waayo xaaladda ayaan u saamaxayn ka jirtay soomaaliya inay dib ugu noqdaan guryahoodii sidaasi oo ay tahayna qaar badan ayaa dib u laabtay oo ay xaaladaha deegaanadoodu ka sooraynayeen sannadihii dhowaa
caqabado dhowra oo dhinacyo badan leh ayaa hortaagan soo noqoshada qaxootigan waxaa ka mid a ammaanka dhaqaalaha iyo weliba dhinaca waxbarashada cabdirashiid khaliif xaashi oo madax ka ah hay-adda heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho islamarkaana sheegay inay hadda gacanta ku hayaan warbixin ka hadlaysa qaxootiga ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ee gudaha soomaaliya ku soo noqday ayaa ka waramaya caqabadaha weli jira ee hor istaagi kara dib u soo noqoshada qaxootigan
waxaa la odhan karaa dhammaan arrimahaasi waa taagan yihiin waxaa taagan colaadihii baa taagan waxaa taagan abaarihii oo hadda weliban dadkan hadda soo laalaabtay oo kenya kasoo laabtay anagu hadda warbixin aan wadno in badan oo kamid ah dadka hadda kenya kasoo laabtay baan wareysanay oo kismaayana ka wareysanay baydhabana ka wareysanay waxay noo sheegeen inay u badnaayeen dadkii markii dadka ethoobiyaanka dalku soo galay labadii kun iyo lixdii ilaa abaarihii labadii kun iyo kob iyo tobankii dadkii baxay inay u badnaayeen dadka soo noqday marka colaadii waa jirtaa abaarihii waa jirtaa shaqa la-aantii iyo fursadihii kale waa jiraan oo qofku shaqo iyo fursad helahayn rajo la-aan guud oo dalka ka jirta waa jirtaa marka dadkaas in macnaha adduunkana shuruucda adduunku waxay qabtaa dadku markay laaji noqdaan oo dalkooda duruufaha noocaas ay ka bixiyaan meeshii ay cagta dhigaan in lagu soo dhaweeyo oo la siiyo maaragtay magangadyo la siiyo lana ictiraafo adduunkao dhan baa isku waafaqsan marka isma bedelin dhibaatooyinka dadkan ay dalka uga baxeen dowladda federaalk ayaa dhowr jeer ku celcelisay in xaaladda ammaanka aysan ahayn caqabadda keliya ee qaxootiga kusii haynaysa xeryaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed daahir cabdikariin ayaan weydiiyey haddii xaaladda ammaanka ee dalka ka jirta hay ay hadda saamaxayaan in qaxootigu ay dib ugu laabtaan dalkoodii
anigu anigu waxaan isleeyahay dowladdu hadday dhisantay barnaamijkeedana waa la imaan doontaa waxqabadkeedana waa la sugayaa rajada soomaalidu qabtana inay wax ka yimaadaan ayaan filaynaa waa loo dadaalayaa sababta keeni karta dadkani inay soo baxaan ama dalka aysan ku laaban sababahaas qaraxyada oo kale ma aha waa abaartii laba kun iyo koob iyo toban iyo laba kun iyo laba iyo toban dhacday oo laba boqol iyo lixdan kun oo soomaali ah ay ku dhimatay oo boqol iyo labaatan kun keliya dhinacaan kenya usoo qaxday sidoo kale dhinaca etoobiya waxyaalahaas waaweyn oo dhibaatada caamka ah ayaa khasbi kara dadkii ama inaysan noqon ama dadkii inay dad kale soo baxaan laakiin falalkan kale oo dhacaa meel kasta adduunyada ka dhacaan dadkooda soomaalida ee tirada badan ee toban jibaarka badan ayay wax la qabi doonaan dadkani isku soo wada duube waxay guud ahaan wadamada igaad qareen sida ay muhiimka u tahay in xal loogu helo loona gacan siiyo qaxootiga iyo barakacyaasha guud ahaan gobolka ku firirsan aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa v o a
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cusmaan jawaari ayaa waxa uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya soo jeedin siyaasadeed oo ay soo gudbiyeen boqol iyo shan mudane baarlamaanka soomaaliya ka tirsan qoraalkan ayaa lagaga dalbaday ra-iisul wasaaraha in uu dib ula noqdo xulista golahiisa wasiirada iyada oo xildhibaanada tala soo jeedintaasi soo gudbiyana ay ku tilmaameen xukuumadan dhowaan lasoo dhisay mid baalmarsan hanaanka awood qaybsiga beelaha ee soomaaliya warbixintan waxaa ku eegaya soona diyaariyey xuseen bare aadan xildhibaanada arrintan soo jeediyey ayaa qoraalka ay u gudbiyeen shirguddoonka baarlamanka waxay ku xuseen in xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu dhowaan soo dhisay ay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo maadaama sida ay sheegeen beelaha qaar loo sadburiyey halka kuwo kalena la qadiyey sida uu faahfaahinayo xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah xildhibaanada arrintan soo gudbiyey boqol iyo shan qof oo xildhibaan ahayn qoraalan u gudbinay guddoonka golaha shacabka oo ku saabsaneed soo gudbin aragti siyaasadeed ee ku wajahan ra-iisul wasaaraha magacaabista uu magacaabay golihiisa wasiirada waxaan usoo jeedinay in xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha soo jeediyey dib u eegin sameeyo ka hor inta uusan golaha shacabka la horkeenin si loo baaqsado dib u dhac ku yimaada meelmarinta ansixinta golaha wasiirada waxa waaye fursad baan aan usoo jeedinay inuu toosiyo waa ku xadgudbay awood qaybsigii ay beelaha ay soomaaliya saad ka warqabtid ba xilliyadii kumeel gaarka iyo hadda waxa waxa wax lagu qaybsanaya awood qaybsi beelaha oo soomaaliya dhammaantooda arrintaasaa lagu qaybsanayay awoodii oo hore beelaha soomaaliyeed ay ugu heshiiyeen ayuu baalmaray rajadii aan ka lahaynna waa ka weynay ra-iisul wasaaraha wixii lagu heshiiyey soomaali oo ra-iisul wasaarayaashii ka horeeyey ee soo mareen ayuu ka leexday annaga raalli kama nihin xildhibaan ahaan annaga waxaan matelnaa shacabkia matelnaa markaan arrintaasaan kasoo horjeesanay inuu isbedel ku sameey hadda mudduu haystaa ilaa afar beri ah waxa waaye waa xildhibaano badan iyo shacab badan ayaa arrintaas ka godooday soomaali sideedaba waxay wax ku qaybsataa waxa waaye awood qaybsigaas waay awood qaybsigii ku xadgudbay dad buu sadbursi u sameeyey dad kalena waxa waaye maba siin sidii soomaali ay kusoo heshiiso hadda ay isku soo dooratay xildhibaanadii ayuu dhinac maray markaan waxaan rabnaa inuu istoosiyo muddooyinkan uu ka faaidaysto afarta beri ee hadda dhiman inuu fursadaas ka faaidaysto ayaan waxaan usoo qornay qoraalkaas guddoonkii guddoonkiina waa naga aqbalay asagana waraaq uu ku lifaaqay uu kaga codsanaya ra-iisul wasaaraha inuu dib isu saxo laakiin dhinaca kale waxaa jira xildhibaano kale oo arrintan ka soo horjeeda iyagoo oo tilmaamaya in xukuumaddu ay tahay mid isku dheeli tiran islamarkaana dalku uu u baahan yahay gurmad iyo deg deg in loo helo xukuumad dadka u shaqaysa sida uu tilmaamayo xildhibaan cabdishakuur cali mire wallaahi dee warqadda guddoomiyaha uu u diray ra-iisul wasaaraha waa arkay waana aragti siyaasadeed aragti siyaasadeed macnaheed waxa weeye aragti sharci ma ahan marka ra-isul wasaaraha la rabaa inuu dee siyaasiin uu warqadda tu akriyo qiimeeyo tixgeliyo markaasna uu jawaab munaasiba guddoonka iyo xildhibaanada kale oo fikirkan siyaasiga qaba uu siiyo waana wax laga gudbiyo insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay in ay si wanaagsan looga gudbi doono xukuumadduna ay kalsooni heli doonto mar kastoo la dhiso xukuumadde waa wax iska imaan jiray arrintaa wax cusub ma ahan ani waxaan ka hadlayaa xoogaalnimadeyda iyo xildhibaanna waan ahay baarlamaankana waan ka warqabaa majoritiga xildhibaanadu say u fakerayaanna waan dareensanahay guddoonka laftoodu dee mas-uuliyad baa saaran dalkan hadda toddoba bilood buu doora xukuumadda factive oo facaala uusan haysan oo xilli doorasho lagu jiray iyo xilli kala guur lagu jiray dalkaana dhibaatooyin badan oo abaare iyo xukun la-aan iyo wax badan mashaakil badan baa jira ma filayo in mas-uuliyadda iyo yacni moor lahaan waxaan la saaran ay u saamixi doonto in la yidhaahdo xukuumadda kalsooni ma helayso haddana broces kale iyo halagu laabto ma ma saamixi doonto xildhibaanada xoogooduna saasay qabaan kalsooni weyn baana ku qabaa xukuumaddan uu ra-iisul wasaare uu xasan kheyre uu dhisay inay codka kalsoonida heli doonto una shaqayn doonto ummadda dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya inay jiraan aragtiyo kala duwan oo laga qabo xukuumaddan waxaana jira dad u arka in xukuumaddu ay ku badan yihiin xildhibaanada baarlamaanka sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyagu u arka in xukuumaddan lagu dhawaaqay ay tahay mid aad u tiro badan haddaba waxaa afkaartaasi kala duwan faaqidaya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dad aragtidooda xukuumaddu way tiro badan tahay iyo maaragtay maxaa xildhibaano oo loogu soo daray oo tiro intaa la eg taa horta waxaan jeclaan lahaa in ragga ku eedeynaya ra-iisul wasaaraha muxuu xildhibaano ugu soo daray inay arrintaa iska dhigaan meel maxaa yeelay sharciga ayaa qaba ama dastuurka xusaya in xildhibaanna uu qaadan karo dibadan uu ka qaadan karo marka wax dastuuri ah oo sharci ah in ra-iisul wasaaraha lagu eedeeyo maaha tan kale ee tiro badnida iyadana waxa waaye waxaa ka muhiimsan tayada laftirkeeda ee dadka loo baahan yahay xilalka inta wasaaradood ee maarta xukuumaddu ka koobnaanayso ehel yaa u ah iyo yaanan ehel u ahayn wasaaradda hiblaayo qofka maaragtay loo magacaabay haddii loo fiiriyo aqoon ahaan iyo waayo aragnimo ahaan iyo hufnaan iyo ammaanadaas nin gudan kara ama qaadi kara ummadda soomaaliyeed ee xilligan marxaladda ay ku jirta la ogyahay iyo dalka samata bixinta uu sugayo ma yahay ninkii ku habboonaa iyadana aragti oo markii qofka miisaanka lasoo saaro dadku ay marka ay dhihi karaan ama haa ama waa maya ayaa horta u baahan in ninkaasi isaga uu noqdo nin lagu qiimeeyo way jirtaa maanta dad aqoon ehel u ah waayo aragnimo siyaasadeed ama wax badan xilal soo qabtay haddana takhasusiyadii lagu yaqiinay markii xil loo dhiibay aan loo meel dayan nin masalan isaga kusoo takhasusay oo lagu yaqaanaba ku caan ah inuu soo bartay cilmiga xoolaha haddii iyadoo haddana wasaaraddii taalla haddana isagii inta la qaada macdadii biyaha maarta ayaa loo dhiibay ee la yidhaahda xoogaa waxaa la isweydiinayaa maxaa keenaya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa qoraalka uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha waxa uu ku xusay in xukuumadda la hor keeno baarlamaanka si loogu codeeyo ugu dambayn koob iyo soddonka bishan maarj aad iyo aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi xuseen barre aadan ayaa isugu kaaya soo duway halkaad kala socoteenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a waxaa habeennimadii xalay lagu dilay magaalada muqdisho mid ka mid a xoghayayaasha maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed calasow oo ahaa nin aad u da'yar waxa uu dhintay isagoo waday howlo ku salaysan gurmadka dadka abaaruhu ay saameeyeen waxaa dilkiisan uu imanayaa iyadoo muddooyinkan dambe dilalka dhallinyarada ay ahayd arrin soo socotay haddaba warbixin ku salaysan arrintan waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed allaha u raxmaday cabdiraxmaan sheekh axmed calasow xogayihii hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah dhowr iyo labaatan jira kuna qaatay waxbarashadiisa hoose ilaa iyo heerka jaamacadda gudaha waddanka waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada aanan dalka uga bixin bannaankiisa waxna ku barta gudihiisa isagoo ah agoon aadna u da'yar ayuu noqday qof aad uga soo dhex muuqday dhallinyaradii wax la baranayay jaamacadda simad ee magaalada muqdisho markaasi oo sida ay sheegeen ardadii ay wax wada baranayeen uu noqday qofkii ugu horreeyey ee gala kaalinta koowaad arday ka badneed kun iyo shan boqol oo sannadkaasi qalinjibinaysay dhinaca waxbarashada iyo dhallinyarada ay xaafadda muddada soo wada deganaayeen oo ay isyaqaaneen waxaa ka mid a yuusuf sheekh ciise oo ah suxufi u qaybsan safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi ee dalka kenya arrimaha warbaahinta yuusuf wuxuu iiga warramay muddada ay isyaqaaneen cabdiraxmaan calasow iyo sida ay wax ku wada baranayeen zahra cabdiraxmaan horta isku xaafadan degnayn muddo dhowr iyo toban sano ah waxa sidoo kalena waxaan isla dhiganay oon iskala baxnay hal jaamacad inkastoo uu iga horreeyey oo inta aan dhiganaya isaga uu ka baxay haddii aan wax kaaga sheego dabeecaddiisi iyo qofka uu ahaa cabdiraxmaan wuxuu ahaa qof dabeecad fiican dadka si weyn ula dhaqma cibaadada iyo ku fiican oo afgaaban sidoo kale dhinaca waxbarashada marka laga hadlo wuxuu ahaa nin aada ugu wanaagsan wuxuu caan ku ahaa tartamada idaacadaha ka baxa ee cilmiga ah ayuu aada caan ugu ahaa oo dadka abaabulaa kana qaybgal u ahaa xilli noloshiisa ka mid a waxa uu ahaa macallin dugsi oo dugsiyada magaalada muqdisho ku yaala ayuu macallin ka ahaa waxyaabaha kale oo cabdiraxmaan ku xasuusta waxaa ka mid a markii uu qalin jibinayay kun iyo shan boqol oo arday wax ku dhow oo jaamacadda simadka qalin jibiyey ayuu kaalinta koowaad u galay marka kadibna waxa uu bilaabay inuu u shaqeeyo dowladda soomaaliya isagoo noqday xokeeyaha degmada wadajir oo sanadkii ama labadii sane lasoo dhaafay oo halkaasi ka shaqeynayay marka cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka ugu qiimaha badan ee dhallinyarada ah ee magaalada muqdisho ku noole aan bartay wakhti dheerna aan aqin runta cabdiraxmaan axmed calasow waxa uu muddooyinkan dambe la soo shaqaynayay waaxyaha gobolka banaadir gaar ahaana degmada wadajir waxa uu maalmahanba ku mashquulsanaa aruurinta dhaqaalaha loogu talagalay deeqaha gargaarka ah ee dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadaoo markii la dilaayeyna uu aruurinayay lacago sidaasi waxaa ii sheegay abuukar sheekh axmed cadow oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada wadajir ee gobolka banaadir xogayu wuxuu ahaa nin dhallinyara oo da'yar haddana shaqada uu qabanayo ee mid aada u ballaaran runaantiine wuxuu ahaa nin aada u dadaal badan oo marnaba shaqo loo dhiibo aan weligiis qabiyeynin u ahaa nin xilligiisii hore intii uu yaraana agoonnimo wax kusoo barta u ahaa markuu weynaadana macalin iskuol bulshada meel wanaagsan ugu soo jiro ayuu ahaa cabdiraxmaan sheekh axmed cali sow markii oo annaga nagu soo biiray oo maamulka degmada wadajir ka mid noqdayna wuxuu ahaa ninka noogu shaqada badan lahaantiina maaha mid laleeyahay ninka waa dhimaya lagu faaniyo waa mid xaqiiqa ahay aheed xaqiiqa muuqatayna aheyd laga soo bilaabo samayntii dirisaynta degmada wadajir iyo runaantii wuxuu ahaa xogeyuhu nin ummadda soomaaliyeed oo dhan mustaqbal u ah markii la fiiriyo dhalinyarada soomaaliyeed ninka ugu horeeyo oo mustaqbalka soomaalida lagu tashto ayuu ahaa see idin kusoo gaartay dhimashadiis annaga howleyna shaqada ku kala jirno isla markaasna isagu naftirkiisa markaas howl shaqaa haayo oo ku guda jiro aruurintii lacagtii abaaraha dadka kasoo barakacay loogu talagalay aruurinteedii isagoo ku jiro oo lacaga uu dad kasoo aruuriya accountka loogu talagalay in lagu shubo ku shubaayo ayuu markuu kasoo noqday ayaa waxaa lagu dilay wadadii loo loo aqoon jiray wadada korontada markuu kasoo laabtay oo isku dayayay inuu degmada hoos kasoo galo ayaa lagu dilay lama garanayo ciddii ka dambaysa dilkiisa xogaya cabdiraxmaan sheekh axmed caali sow sidoo kale waxaa xusid mudan in dhallinyarada kale ee la saarneyd baabuurkaasi in ayagana dhaawacyo ay soo gaareen marka la eego magaalooyinka dalka soomaaliya dhallinyarada ayaa waxa ay kaga jiraan xagga waxbarashada kuwa gudaha wax ku bartay kaalimaha firfircoon sidoo kalena waxaa jira in ay ku biiraan kooxaha dagaalyahanada sida al-shabaab oo u isticmaala dhallinyarada gudaha ee aanan shaqooyinka iyo fursadaha helin isqarxinta iyo weerarada dadka qaarkood lagu dhibaateeyo taasoo keenta in xaddi badan oo dhallinyarada ka mida ay sidaasi ku dhintaan si lamida taasina waxaa jirta in xaddi aad u yar oo dhallinyaro ah kuna waxbarto gudaha waddanka ay shaqooyin ka helaan laamaha hay-adaha iyo sidoo kaleeta maamulada kuwaasi fursadaha shaqo hela haddana waxa ay khatar u galaan in loo dilo howlaha ay bulshada ka dhexayaan sida cabdiraxmaan calisow taasoo mararka qaarkood keenta in xaddi fara badan oo dhallinyaro ah ay ka hayaamaan waddanka kadib markii ay ka waayeen fursadaha dhinacyada shaqada iyo waxbarashada oo meelaha qaarkood ku adkaata waxaana jirta in kuwa ka baaqsada inay ku biiraan kooxaha xagjirinta amaba kuwa la ugaarsado ee shaqooyinka haya ee loo dilo haddana in dhallinyaro fara badan ay badaha ku dhintaan aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a aad ay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a
waa tahay xuseen oo haatanna bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid iyo laba dadka haddaan dib ugu dulmarno mahadsanid saara tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaala dhulka ay daacish haysata ee dalka ciraaq ayaa bilihii u dambeeyey waxaa saameeyey duqayn xoogan oo dhinaca cirka ah iyo sidoo kale qaraxyo ay daacish ka fulinayso dhinaca beriga arrintan ayaa galaafatay nolosha dad badan oo rayd ah warbaahinta gudaha ciraaq ayaa maalmahan dambe soo bandhigaysay dhacdo naxdin leh kadib markii cirka laga duqeeyey booyad ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo ay daacish lahayd iyaga oo ku dhex dhuumanayay dad badan oo rayd ah oo ay gaashaan ka dhiganayeen waxaana dhimashada la sheegayaa inay kor u dhaaftay boqol qof oo rayd ah dhacdadan ayaa ka dhacday xaafadda lagu magacaabo new mosel waxaana ciidamada xulafadu sheegeen inay arrintaasi baaritaan rasmiya ka fureen dowladda bakistan ayaa sheegtay in derbi ay ku wareejinayso xadka dheer ay la wadaagaan afghanistan bakistan ayaa sheegtay in mudnaanta la siin doono goobaha ay suurtagalka tahay in ay ka soo tallaabaan kooxaha xagjirka ah taliyaha ciidanka bakistan ayaa shaac ka qaaday arrinkan isagoo ku sugan gobol ku yaala xadka labada dal halkaasi oo dhowaan weerar gaadmaala la beegsaday saldhig ay ciidanka bakistan halkaasi ku leeyihiin weerarkan ayaa waxaa fuliyey qaar ka mid a kooxaha xagjirka ah oo ka yimid dhinaca dalka afghanistan aad baad u mahadsan tahay xuseen barre aadan qodobadii wararkayga ugu waaweynaa ayuu nala socodsiinaya markana bal ku soo dhowaada codka baxsan ee fanaanada maryan mursal ciise iyo heeskii beri hore waxaa jiray
inantimahabito baarkana utimido
codkaasi fanaanada maryam mursal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saakadikaymanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa saare cabdi axmed iyo xuseen barre iyo dhammaan v o edana sidaas iyo subax waliid